رأته فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسليما بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaanoo wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad ku sugantihiin kusoo dhowaada barnaamijkeenna faafareebka wararka qodobada caawa aad maqli doontaan hadduu alla idmo waxaa ka mid ah ciidamada mujaahidiinta oo maanta dagaal kula wareegay deegaanka buulaxaaji ee duleedka magaalada kismaayo iyo khasaare la gaarsiiyey maleeshiyaadkii riddada ee halkaasi ku sugnaa waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeya dagaalkii buulaxaaji maanta ka dhacay iyo khasaaraha cadowga gaaray barnaamijka ayaan kusoo gudbin doonnaa dagaallo dhimasho iyo dhaawac ay ka dhasheen oo maleeshiyaadka riddada dhexdooda ku dhex maray gudaha degmada afgooye ee ka tirsan shabeellada hoose faahfaahin ayaan idinkaga haynaa boob iyo bililiqo ka bilowday magaalooyin ay dhowaan la wareegeen jabhadaha mucaaradka ee ka dagaalama waddanka itoobiya barnaamijka ayaan kusoo gudbin doonnaa wilaayadii islaamiga gado oo hoolo saka qaybinah ka samaysay deegaano ka tirsan gado dadkii sakadaasi la siiyey oo la hadlay warbaahinta ayaad maqli doontaan sidoo kale barnaamijkeenna waxaan kusoo gudbin doonnaa wilaayadii islaamiga bakool oo faracii labaad ee mu'asasada waxbarasho ee alxikma ka hirgelisay deegaanka buurdhuxulle munaasabad arrintaasi ku aadan oo deegaankaasi ka dhacday ayaad maqli doontaan kelimaadkii laga jeediyey waa mar kale iyo faafreebka wararka
فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا waa hagaag aan ku bilowno barnaamijkeenna faafreebka ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta dagaal culus kula wareegay deegaanka buulaxaaji ee duleedka magaalada kismaayo iyadoona khasaare xooggan la gaarsiiyey maleeshiyaadkii murtadiinta ee ku sugnaa deegaankaasi haddaba si aan wax badan uga ogaanno khasaaraha cadowga gaaray iyo dagaalkii maanta halkaasi ka dhacay waxaa xogihii ugu dambeeyey ee dagaalkaasi inoo haya oo aanu ka waraysanay waryaheenna ilyaas cabdulaahi oo barnaamijka caawigala qaybgelaya haye ilyas bismillaah aad baad u mahadsan tahay ismaaciil allah fadligii ciidamada mujaahidiinta waxaa maanta u suura gashay inay la wareegaan gacanku-haynta deegaanka buulaxaaji ee dhaca duleedka magaalada kismaayo sida ay noo xaqiijiyeen saraakiisha mujaahidiinta waxaa halkaas cadowga allaah ku gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana ilaa hadda la soo xaqiijiyey dhimashada ilaa shan murtad waxaana saddex ka mid ah bakhtiga murtadiintan la keenay qaybo ka mid ah wilaayada jubbada hoose dhanka kale xoguhu sida ay tibaaxayaan waxaa jira dhaawaca ilaa lix kale oo murtadiin ah waxaa ismaaciil sidoo kale aanan meesha ka marnayn xoguhuna ay tibaaxayaan in mujaahidiintu ay gacanta ku dhigeen qaniimo kala duwan iyagoona ugu dambayn burburiye dhammaan fariisimihii cadowga uu halkaas ku lahaa markii si rasmi ah ay ciidamada gacanta ugu dhigeen deegaankan waxay xabsiga ka sii daayeen dad muslimiin ah oo cadowga u xirnaa waxaana shakhsiyaadkaas loo soo kaxeeyey deegaanada aaminka ah ee lagu maamulo shareecada islaamka deegaanka buulaxaaji waa deegaan dhaca wilaayada jubbada hoose wuxuuna dhinaca galbeed ka xigaa magaalada kismaayo isagoona masaafo gaaraysa ilaa siddeetan kilomitir u jira horraantii bishii muxaram ee sannadkan aynu ku guda jirnay ee kun afar boqol afartan iyo lix hijri maleeshiyaadka murtadiintu oo ay kor ka ilaalinayaan diyaaradaha dagaalka ee dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ayaa duulaan waxa ay ku soo qaadeen qaybo ka mid ah wilaayadan si ay meesha uga saaraan shareecada islaamka amniga iyo nabadda ka jirta wilaayaadka islaamiga ah deegaanadii ay xilligaas saldhigteen waxaa ka mid ah buulaxaaji balse waxay muddo saddex bil ah oo ay duulaan ku joogeen deegaankaas ay wajaheen weeraro culus oo uga yimid dhanka libaaxyada towxiidka kuwaas oo dhimashaya dhaawaca ay ku noqdeen boqolaal murtadiin ah laguna furtay gaadiid dagaal mid ka mid ah weeraradii ugu xoogganaa ee ay la kulmeen maleeshiyaadka axmed madoobe muddadii ay duulaanka shahaada la dirirnimo ku joogeen deegaankan waa weerarkii kamiinka ahaa ee bishii muxaram ee sanadkan ka dhacay duleedka deegaankan sida lagu xaqiijiyey bayaan ka soo baxay taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa weerarkaas cadowga allaah looga dilay ilaa kow iyo soddon askari kuwaasuu isugu jira saraakiil iyo askar murtadiin ah halka sidoo kale lagu dhaawacay ilaa toddobiyo toban kale sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay weerar xasmin ah ku qaadeen xeryaha murtadiinta ee buulaxaaji intii uu cadowga duulaanka ku joogay iyagoona dhanka kale ismaaciil la kulmay weeraro duqayme iyo kamaa-in isugu jira oo si gaar ah kaga dhacay afaafka deegaankaasi dagaalkii maanta ka dhacay deegaanka buulaxaaji dabcan isaguna waxa uu ku biirayaa silsiladaha weerarada ah ee aan soo sheegnay ee ay mujaahidiintu cagta ku mariyeen saldhigyada cadowga kuwaasoo lagu difaacaya shareecada raxmaanka laguna ilaalinaya dhiigga daahirka ah ee muslimiinta hoos harsanaya raayada rasuulka sala allahu calayhi wasallam maamulka gaaladu ay ka dhisteen magaalada kismaayo ee uu hogaaminaya murtad axmed madoobe ayaa dhowr jeer sidan oo kale iskugu dayey inuu carqaladeeyo deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka balse sida ay taariikhduba diiwaangelisay waxay maleeshiyaadkiisa kala laabteen jab iyo halaag daran oo mar kasta waa kuba ku dhaca debannada halyeeyada islaamka ee isku dhaarsaday difaaca shareecada iyo kelimadda allah waad mahadsan tahay ismaaciil mar kale
فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا waa hagaag barnaamijkeenna faafareebka wararka ayaan ku guda jirnaa markaana kusoo dhowaada xubintii hadalhaynta iyo walaalkeen maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka ismaaciil salaad een xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay ismaaciil ugu mareegtu maanta daabacday balse waxaan kasoo qaadanaynaa maleeshiyada gurgurte oo sarkaal iyo askar isaga dilay afgooye khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay iska horimaad saacadihii lasoo dhaafay maleeshiyaad murtadiin ah ku dhex maray gudaha degmada afgooye ee shabeellada hoose iska horimaadkan oo ah mid xoogan ayaa si gaar ah looga soo tabeeyey waaxda kow iyo labaatanka oktoobar ee degmada afgooye labada maleeshiyo ayaana dagaalamay kadib markii uu kala shaki soo kala dhexgalay maleeshiyada dagaalamay ayaa isugu jira kuwan ise loogu yeero ee ashaadaba dirirka ah iyo maleeshiyaadka kale ee kooxda riddadu dhisatay ugu yaraan hal sarkaal oo murtada ah ayay maleeshiyadu iska dileen waxaana sarkaal kale la dilay saddex askari oo kale wararku waxay intaas ku darayaan in iska horimaadka afgooya ku dhex maray maleeshiyaadka riddada sidoo kale ay ku dhaawacmeen askar kale ilaa waleedyo kale ayaa sheegaya in iska horimaadkii afgooya ku dhex maray murtadiinta lagu laayahay saraakiil iyo askar kale sarkaal ka tirsan maleeshiyada maamulka ashaadala dirirka ah ee koonfur galbeed oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in iska horimaadka uu dhex maray maleeshiyo ka tirsan kooxda riddada iyo kuwa ay ka samaysteen degmada afgooye sarkaalka la dilay iyo kuwa la dhaawacay ayuuna xaqiijiyey waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay daabacday maanta mareegtu balse waxaan kasoo qaadanaynaa boob iyo bililiqo ku bilowday wadada tareenada wadanka itoobiya iyo mucaaradka oo dhaleeceen u jeediyey abiy axmed wararka ka imaanaya itoobiya ayaa sheegaya in maleeshiyaadka mucaaradka ay bililiqo ku bilaabeen biraha ku xiran wadada tareenada ugu weyn dalka itoobiya taasi oo halbowle u ah nolosha malaayiin ruux baraha bulshada ayaa lagu faafiyey sawiro muujinaya dad xabashi ah oo furfuranaya wadada tareenada ee ka timaad dalka jabuuti maleeshiyaad ka tirsan mucaaradka oromada ayaa la sheegay in ay qayb ka yihiin biliqada boqolaal askari oo dowladda abiy axmed een ay ka dirtay adis ababa si ay u difaacaan wadada ayaa la kulmay weeraro een dhabagal ah wararka qaar ayaa sheegaya in dadka biliqada geysanaya aysan ahayn mucaaradka oo keliya balse dad shacab etoobiyaan ah ay fuuqsanayaan biraha wadada tareenada sababo la xiriira shaqo la-aanta ay ka dhaxleen dagaalada sokeeye ee wadanka ka holcaya wax ka badan afar sannadood oo xiriira kooxda fano oo arrinkan ka hadashay ayaa mas-uuliyadda biliqada dusha uga tuurtay nidaamka abiy axmed oo ay ku tilmaantay mid fashilmay waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan kasoo qaadanaynaa rababka xilliga dayrta oo si wacan loogu diirsaday ayaa ka bilaabmay deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolada waqooyi ee soomaaliya waxay raxmadda alleh ee roobka xalay mirtay deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolada sool bari iyo nugaal iyo deegaano kale magaalooyinka qaar ayaa la soo wariyey in ilaa saaka ay ka daayeen rabab si wacan loogu dirsaday magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal rababkii ka daayay ayaa la soo wariyey inay biyo badnaayeen muuqaalo lasoo dhigay baraha bulshada ayaa muujinayay togaga maraha magaaladaasi oo biyo badan wadaa xalay raxmadii dabaa noo hoostay muddo badan baan alle ka baryeynay in ilahayna qaboojiyo runtii alxamdulilaah lama soo koobi karo maanta farxadayana iyo tawgeyana hadda buundada ayaan inagii shacab kaloo badan adeegsanaynaa oo koo gudbaynaa way kala xidhan tahay magaaladu saad ujeedidba runtii raxmadii eebabaa kala xidhay toogana biyaa soo maray runtii waaan ku diirsannay buundada tan oo saaka noo qiimeysay si socodka dhanka sool magaalada laascaanood iyo deegaano kale oo hoostaga ay roobabku biyo dhigeen halkaas oo maalmihii dambe ay dadku ku wajahayeen xaalad biyoyari ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada warbixinada ay mareegtu maanta daawacday waxaa ka mid ah ciidamada gubaystaha ayaa sheegay in dagaallo xoogan ay kaga jiraan koonfurta waddanka lubnaan een dagaalo foolkafool ah ayuu ciidanka sahayanadu sheegay inay kula jiraan maleeshiyaadka ururka isugu yeeray xisbullah waxay yuhuuddu qirteen in laba askari een looga dhaawacay dagaaladii maanta ka dhacay xuduudda kuwaasoo ay gaareen dhaawacyo halis ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ay mareegtu maanta daabacday balse waxaan kasoo qaadanaynaa xiisad colaadeed oo u dhexaysa maamulka koonfur galbeed oo ka taagan xudur xildhibaan cabdulaahi aadan axmed balaag oo ka mid ah xildhibaanada een baarlamaanka xukuumadda muqdisho ee ka socda maamulka koonfur galbeed ayaa sheegay in magaalada xudur laga abaabulayo xiisad colaadeed wuxuu sheegay in magaalada ay gaareen wasiiro ka tirsan maamulka koonfur galbeed kuwaasi oo doonaya inay xilka ka qaadaan guddoomiyaha degmada iyagoo awood adeegsanaya taas oo uu sheegay inay ka dhalan karto xiisad uu dhiig ku daato oo la mid ah wixii horey uga dhacay deegaanada qaar ee uu ka taliyo maamulka koonfur galbeed sida bardaale nasiib daro arbacadii aan soo dhaafnay ayaa wixii la sheegayey ayaa ayay ka bilowdeen magaalada xudur waxaa tegay laba wasiir oo xilgaarsiyaal ah waa wasiirkii arrimaha gudaha iyo wasiirkii amniga haddii ay tageen arbacadii khamiistii jimcihii iyo maanta oo sabti ah ayaa runtii degmadaasi ay joogaan raggaas waxaa dhacday fariimaha naga soo gaaraya marka inaysan ahayn fariimo u adeegaya nabadda wasiiradaas meesha tegey waxay ka shaqaynayaan wixii ugu dambeeyey ee bardaala ka dhacay inta namidaa ka dhintay inta shanaa ka dhimatay in xudur ay ka dhacday ka shaqaynayaan oo xaqiiqo ah oo aada maqli kartaan oo la arki karo inaanan ka aamusin oo ay tahay arintaas arin aan laga aamusi karin oo ah meeshaas waxaa ka socda inaan loo dulqaadan karin cidda aan la hadlayana waa maamulka koonfur galbeed waa tahay maahir intaada ka bixin bal waxaad noo dulmartaa hadalhayntii maanta tiilay baraha bulshada waad mahadsan tahay ismaaciil n hadalhaynta ugu weyn ee baraha bulshada maanta ka taagan waxay ahayd n sarkaalka iyo maleeshiyaadka lagu dilay degmada afgooye n sarkaalkan iyo saddexda askari ayaa ku baxay gacanta isla maleeshiyaadka murtadiinta kadib markii uu kala shaki soo kala dhex galay maleeshiyadan asha hadalla dirarka ah xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamigahna caawa waa inagaynta
نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا waa hagaag barnaamijkeena faafareebka ayaan ku guda jirnaa markaana kusoo dhowaada xubintii khaza iyo cudwaanka yuhuudda waxaana la diyaarah walaalkeen shayb cabdulaahi aad baad mahadsan tahay ismaaciil dagaalla iyo duqaymo xogan ayaa weli waxay ka socdaan qidaaca khaza kuwaas oo diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha yuhuudda ay ku beegsanayaan dadka rayidka ah halka kooxaha muqaawamada filistiin iyagana ay fulinayaan weeraro ay ku dhiigbixinayaan ciidanka sahaynada duqaymaha ugu xogan xilligan waxay ka socdaan magaalada khaza si gaar ah mukhayamka jabaaliya halkaas oo laga soo warinayo dhacdooyin argagax leh mukhayamka jabaaliya waxaa lagu go'doomiyey boqolaal kun oo falastiiniyiin ah oo halkaasi ku nool kuwaas oo diiday inay dhulkooda isaga barakacaan maadaama maamulka gumaystaha yuhuudda uu halkaas ka damacsan yahay qorshooyin halis ah muuqaalo warbaahinta sahaynada oo ciidamadooda la socda ay halkaas ka keentay waxa ay muujinayeen burburka lixaadka leh ee mukhayamka gaaray iyadoo markii aad muuqaalada aad aragto aad moodayso in goobtan ay tahay goob qarniyo hore laga guray waaxda caafimaadka magaalada khaza waxay sheegtay in tirada shuhadada afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ay gaarayso ilaa konton iyo laba ruux halka dhaawacyadu ay yihiin boqol siddeed iyo labaatan kale tirada guud ee shuhadada waa afartan iyo laba kun laba boqol saddex iyo labaatan sidoo kale waaxda caafimaadku waxa ay sheegtay in maalinkii sagaalaad oo xiriir ah waqooyiga qidaaca khaza uu wajahayo go'doon sidoo kalena la go'doomiyey cisbitaallo ku yaala halkaasi cisbitaallo ku yaala qidaaca khaza iyo ciidanka gumaystaha yuhuudda waxa ay saareen go'doon halkaas oo ay ku jiraan boqolaal bukaanno ah oo xaalado halis ah wajahaya iyo sidoo kale dhaqaatiir kooxaha muqaawamada filistiin dhankooda weeraro xogan ayay qidaaca ka fulinayaan weerarada muqaawamada ayaana sii xogaystay wixii ka dambeeyey markii ciidanka sahaynada uu bilaabay inuu dhaqdhaqaaq cusub qidaaca uu ka sameeyo taangiga nuuca meerkaafaha loo yaqaano ayaa waxaa lagu beegsaday khadiifadda alyaasiin xilli uu ku sugnaa xaafadda al junaynah oo dhacda magaalada rafax sidoo kale kooxaha muqaawamada filistiin waxay qarax askar yuhuud ah kula beegsadeen nafaq ku yaalla magaalada baytulaahiya halkaasoo ay isku dayeen inay soo galaan muuqaal ay warbaahinta muqaawamadu faafisay ismaaciilow waxaa ka soo muuqanayey iyagoo diyaarad nuuca isqarxiya ku beegsanaya gaadiid iyo ciidamo ka tirsan sahaynada kuwaasoo ahaa istidlaac edhanka kale weerarkii ugu xooganaa ayaa cawa waxaa lagu qaaday magaalada xayfa kadib markii ururka isugu yeeray xisbullahu halkaas ku weeraray diyaarada nuuca aan duuliyaha lahayn warbaahinta sahaynadu waxay ku warramaysaa in ilaa labaatan ruux ay haddu marayso dhaawaca sidoo kalena laga yaabo inay jirto dhimasho dhankeeda shabakadda bloomberg waxa ay sheegtay in khasaaraha ka dhashay weerarkii iiraan ay ku qaaday magaalooyinka yuhuudda ixtiraalka ay ku haystaan uu gaaray ilaa konton iyo saddex milyan oo dollar iyadoo dhanka kale maamulka gumaystaha yuhuudda uu isku diyaarinayo duulaan uu ku qaado gudaha iiraan warbaahintuna waxa ay ku warramaysaa in saacadihii lasoo dhaafay la shiday oo la howlgeliyey qalabka difaaca hawada ay farsamayso dowladda maraykanka maadaama maamulka yuhuudda uu ku xisaabtamayo inuu qaadi doono howlgal beegsanaya goobo xasaasi ah taa beddelkeedana ay ka dhalan doonto jawaabcelin adag xubintii aan kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha filistiin caawa halkaas ayaan ku hakinaynaa
إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا waa hagaag barnaamijkeenna faafareebka wararka ayaan ku guda jirnaa wilaayadii islaamiga bakool ayaa faracii labaad ee mu'asasada waxbarashada alxigma ka hirgelisay deegaanka buurdhuxunle ee wilaayadaasi ka tirsan munaasabad arrintaasi ku aadan ayaa deegaanka lagu qabtay ugu horrayntii waxaa halkaasi ka hadlay maamulaha mu'asasada alxikma ee deegaanka buurdhuxunle إخوة جزاكم الله خيرا أولا إله سبحانه وتعالى يا أم هديانا بعد حمد الله ما بلنا معنا ولبها هندتك حضور كان أما حفلتها قريب قالي مؤسسة الحكمة فريتان شيء جزاكم الله خيرا يا لنا قيبجة كل دوام بالشدة إن شاء الله تعالى أه حضور كيسوسو بدان ياسين كما هديانا هديانا قال هدف كأمارنا ولبها أه لها ينسرنجي مدرسة أما مؤسسة الحكمة فريتان شيء ما يبقى سبب أه إن شاء الله تعالى مركل لفيري باهي شانتي بالشدة مركل لفيري أنقبت درادية يلي فراهاي ما يبقى كمدان aha rafcul jahli in dadkan bulshada laga korweela jahliga iyo cilmihan in ling abuuro shaqooyin iyo ka shaqaysado qoraano qofka mustaqbalsha iyo maarna waliba aha ka xisaabtamo kor in qof xirfadaysan intiisu ay may kale ka mid ah tadwiirul mujtamac in la horumariyo bulshada dhammaantiyay maarna waliba aha si kasta iyo maarna waliba aha xaalad iyo kasta la kormaray kora in laka dadaalo iyo markastana maarna waliba aha muslimiinta ama islaamkana ka shaqeeya mujaahidiinta yalana fa jazaakum allahu khayran intaas haddii aanan ku guduba may laka barade muasasatu lxikma litacalum almihan muasasadan insha allahu tacaala may laka barado doona luuqada carabiga soomaaliga ingiriiska riyaadiyaadka khiyaatada ama harqaanta linka saw xinaa ama cilaanka iyo xaasuub oo kombyuterka sixa yaa laka barado doona caafimaadka guud alqiraa'atu walkitaaba insha allahu tacaala intaas laka barado doon intaas un haddaha sheegnay insha allahu tacaala qibasha kala duwan ilaa iyo sagaal maaduwaay oo mihan iyo macarna waliba aha tacliimba in iskala jiraan may baana socdo doonta insha allahu tacaala mihanta waliba ah lix bilood muddo aya insha allahu tacaala laku koobo doona in ardayga maahir isku nagdo amsananaka qof oo maarna arrintaas takhasus usun level liquidia usu nagdo ama luuqada carabiga iyo ingiliiska iyo sixada wali sadiidaasa insha allahu tacaala muddo sanad ah iyo socdaan iska dayaan oo mafhuum caam ah na dadka ka qaadano ka baradaano iyo meeli hadafka usun socday intaas ka gadaal insha allahu tacaala dadweynaha maybalena ha ku dhawaada muasasatu lxikma litacalumi ilmihan isin lasin furo insha allahu tacaala bulshada ha dhawaaya oo maarna waliba aha deegaankii kinga laku furay ilaahi subxana watacaala yaa calaf iyo nasiib siin ku heli intaas haddeenan gudmo isdultaag yar aan kasuubi alqiraa'atu walkitaaba ama rawdatu alatfaal owlaada xanaanada owlaada alqiraa'atu walkitaaba meelaan laka barada muddada socdo doonta sanad waay tumay lama bilood ee socdo doonta weli ka dambeyn insha allahu tacaala maybal isinka ballanqaaday dadweynihii waalidiinta geegka owlaadiyo untashaanadaan iyo ma arnay weliba sidii la ballanqaadka iyo ku wanaagsan insha allahu tacaala in yaka baha doonto waxyaabaha owlaadaas muddada sanadka la bara maybakada alqur'aan alkariim aan koreeya laka bilaab min suurati annaas ilaa suurati alacla hal xisib iyo xifdiyaan iyo asaasiyaad oo ma arnay weliba caqiidada islaamka in la bara siiratu nabawiya in la bara adakaaraad iyo la bara riyaadiyaad ama xisaabta min waaxid ilaa mi-ah الكتابة والقراءة لمض بإن لنبرا إن شاء الله تعالى تاسكون أكسن إلهي سبحانه وتعالى يعني سيلكر أولاد القاضة وسندك ما يبوها الشان إلا إسيس سنواي ونكر ندك سلين جين إن شاء الله تعالى شان سن إلا إسيس سنواي يلي مباني وعيابها كلام مؤسسات برشد إن خدمة يسمى كمداها أولادان روضة الأطفال إن لنك خدمة بابر أو يوغار أو يدوج أن لك جيو وأنا لها قاضة ومركز تبامة أن ديار فجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته sidoo kale waxaa halkaas isaguna ka hadlay malaaq muxuyidiin oo ah guddoomiyaha golaha nuqabada wilaayada islaamiga bakool asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wabacda salaam awalan ilaahay mahadle mahadbilaawma dhammaadaan la hayniya ilaahay igmahad nagaan runtii nicmada tiida muuqata iyo tiida qarso on ilaahigii ninka nicmeey iyo mahadguudni le hoob unu tiriyaan ernan untiri korno hoob wal fiiriyala erhoona fiiranka koobo korno oo unka wiinta nicmatu lislaam waliimaan waljihaad walamn oo ilaahay wakhtigan hatila roogana sii iyo ang mahad nagaan runtii maalintan geeka ee farxadan oon hatan fidhin mu'asasadan oo faraajir lamaad alxikma tijiilu haka furnayti walaayada bakool oo geekana buu ruxun laka furahay iftitaaxa jirroog runtii iyada aan ka faraxsana haddii uuna odayaalka dhaqanka shareecada islaamka un dhanna ilaahay mahadiisku bacda ma mahad nagaane si guud ahaan xarakatu shabaab almujaahidiin qaalan kasta hoyo kuu ka aadan yihin habad kasto kuu ka aadan yihin fikir kasto lanku kuu ka aadan yihin guud ahaantii aan mahad nagaan suma may kale aan mahad nagaane walaayadii haddii geeka lahaan wakiilada islaamkan mathilaasay deegaankan roogday heer gobol heer degma iyo heer tuulo minni ilaah ee aan mahad nagaan inka horeeyo sheekh cuthmaan abu cabdiraxmaan inka horeeyo aan mahad nagaan runtii iyada aan ka faraxsana gabdhahan muslimaadka eh adduunyadan geeka ma bilaaban unu diinga lenin shay walba haddii diintan la kasaleeyo dad diin islaamku gaamiyo la hela nicmadan markasta horleyn kororaas dadkii noo horeyno ka liibanin dadkii noo dambeeyona ka liibana doonaan ununa ka liibanin jihaadkan kan eh gabdhaha muslimaadka may ballanaa gaar ahaan degan geeka magaaladan la roogo buurxunlo una roogno fursad wiinga sinkoyti fursadda maalin walba irid mahgaraacas alla fursatu laa tatakarar to hanagnagadaasma eh marmara kuwees gabdhaha muslimaadka may basan lanaa dad ilaahay nasiibe koowtuba ku faa'iidaysadaan khayr mun fiirsadaayan mana hob argan galaayaan dadna may leerhay fiirsidii leerhay manawalaha bahoo sugaaya madila shal tabala shal faa'iidaysadu may erafaday amalkan ka sadaga badan ama san ka khayr badan kan yadda mise ama ada ka suubsadaasu kiyeedahay tii oo diin ilaahay la kasalayahay gabdhaha muslimaadka ee degan magaaladan magil haadeen misbilaan haadeen deegaankan dadshay inii laku faa'iidaysado fursadan tan ee geeka koyti arrin eedlanka farax waa maysan faraanay arrintan laku faa'iidaysado waana islaamkana lan do-aayo mujaahidiinta lan do-aayo ogdin deegaankan kan eh codowa madhadegi hataa iyo jihaadkan dareero jihaadka ka dararo madal lagu tabay adoog qabsaday dhibaatada ka soo biijari iyo waxyaabaha deegaanka yaaleen wal dareeme sabarkii iyo wanaagii iyo jihaadkii tadxiidii hooba kooyti gaala ilaahay wadanka ku saari wanaaji ay dhismadii leerarka ka wada teegan walbarashada taala dareemahay tay ardayda oo geeka manhajka islaamka korahay laakiin wal fahma wa fahme ogdin nolol duugdeed bangan lahay gabdhaha saasahaayeen hati geeka wal insiminji bal gebro baa ka sareeyaan laan walba juhd iyo dadaalishay isu dhisiminji laakiin maysan sheeganay mujaahidiinta geeka wal muxakrana walay tabartiyo hay dadagiliyahaayaan fikridiyo hay dadagiliyahaayaan waqtiyo hay dadagiliyahaayaan dada tusahaayaan laanka haddii isu wado waltu samee meelmalka jeeyaw warkayn intaha gaabee wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu dambayntii waxaa halkaasi ka hadlay waaliga wilaayadii islaamiga bakool sheekh cuthmaan abu cabdiraxmaan الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله ثم الحمد لله أولا وآخرا محط بالله ودمات الله إنما يبقى لها الله سبحانه وتعالى بعد حمد الله سبحانه وتعالى ما يبقى مهد نغي تتكاك وقيب قالي هفلدون افتتاقها هايتي لمؤسسة الحكمة فرع جلمات ee wilaayada islaamiga bakool gaar ahaan hadalka furahaay magaalada buurdhuxunle dadkaha ku qiibgali mageli bilaan culimo nuqabo ganacsato dhammaan way ballanaa jazaakumullahu khayran ilaahay siin ku ajarsiiyo maylay ka daray walbarashadu sida walaalkaada shiikh ahaay nin ku warramaay kelimada tawciyada ahamiyad wiin allata qofka adduunyadiisa aakharadiisba walaas kuku badbaadow oo cadaabka ilaahay kuku badbaadow adduunyana rafaadsi iskuku badbaadow maybu ahaa walbarashadu walbarashadaas noocyo fara badan alata marka in lagu faa'iidaysado muasasadun alxigma waa goob waxbarasho oo runtii la arko hore jamciidii ama kulmiidii dhammaan qeybaha bulshada oo shishal bedelan dadka waweyn magil ibilaan wala ka bardaayan ciyaalka yaryarna wala laka bare qur-aanka khaasatan iyo farbarka muasasadun kolley wilaayaadka qeybo kumid ah iyo kufurunta badanaa khaasatan hadda maarata wilaayada bakool markii una roogna may ku furnaaytay muddo lama san iyo walajar e maqarka wilaayada oo ah degmada tiyaglow odayaashana inta badan iyo ganacsatada iyo culimaadudiinka barnaamijkan eed baa dadkan codsadaayeen runtii xiisi wiigna walanqabi maywaali dadkaha kugalan jibiyey geeka maylaraay xirfadoogii shishal duunaayeen hakabaradii sida kombyuutarka sharqaanka caafimaadka waxyaabo fara badan iyo manaha ku fahman iyo luuqaadkii iyo ciyaalkii oo qeybta roogdada la raayay yaana farbarka hayti oo hadda marka may waha shahaado la gadoonsiiyey xaflad caalamiya lanqobdi idaacadda ku dhugun sidaasan ciyaal oo da'dion eedin yar yar ahayn shan sano ilaa may baan dhahayana lisana alxamdulilah ciyaalkaas geega farbaranyiin hanuunha may laka owaaday farbarka hanuunha laka owaade guud ahaan may waa unugun qur-aankana kase hooba farbar iyo hegaas walqor hoob leher dhinigaas laambaha eedaan liidata mana mushkiladad haysatuu meel cilada ku jarto bada kolley macadko daraad la furaayo ogaytan ciyaal badan oo xufaad ee qur-aanka xifdaysan waan haddana dhinaca alqira'a walkitaaba iyo marka kukujar la gurow maana liididan walma goro kor la gurow maana yala arage markii si barnaamijka uu suga haayay bulshada lanku aqab taro oo walbarashadii khaasatan alqira'a walkitaaba ka bilaawdaas walbarashada yada furun eh yaa calama alinsaana maa lam yaclam iqra bismi rabbika aladii khalaq horta awalan alqiraa'a walkitaaba ayaa ka bilaawdaas walbarashadii aasaasan ee markaas kadib oo walkala la barade marka taas si lan dhammaystiro oo bulshada lanku aqabtiro iyo wilaayada mayba go-aansatay mashruucaas u sugahaya in oo muasasato alxigma la deersiyo dhammaan degmooyinka gobolka iyo deegaanada intaba in la deersiyo intiba suurta gala korto barnaamijkaasaa in badan harihaani waan ha ku fikiraani odayaalka inuqabada iyo ganacsatada meel kasta wilaayada jawlo kamar tababalseedoon alxigma hal nin sheenoy laraay horta alxigma hadda geek reer buurdhuhun nin koyti taas maa insha allahu dad badanna seedo doonto maran dheerayn haddii ilaahay ogolaado marka mayla fadan in lagu faa'iidaysado muasasadun marka mayla raay macalimiintii roogan diyaaru qalabkii walaalaka barada faday kombyuutaradii diyaaru sharqaankii walaalaka barada faday diyaaru insha allahu tacaala marka may wahaa macalimiintii maadooyinkii shishal duunaay dhikaayan sida caafimaadka dhammaan marka roogan diyaaru insha allahu tacaala in marka lagu faa'iidaysado bulshadii marka may waa jazaahum allahu khayran eed iyo eedan walbarashada dadka hiisanka gaban baryaamaanba meelaha kasu sugnaayay ma eedan dareemaya dadka gaabkan isdiiwaan geliyaayan macnaha oo birin oo birin ahayta ilbaabka laba maalmood gudaantiya ma isdiiwaan geliday boqol iyo sideetan dhowr wala jajaraan lama boqol kala dhawaad taas marka may daliilin hataa dadka in diyaaringayin walbarashada marka insha allahu tacaalaa walbarashadaasi ahayta alku faa'iidaysadoy wa khaasatan cilmiga farsamada iyo sanaacada waa cilmi aada muhiim ah waay ilaahi subxaana wa tacaalaana qur-aanka ka sheegay ambiyada lakamana sheegdaayo wacallamnaahu sancata labuusi lakum lituxsinakum min baasikum fahal antum shaakiruun fahal antum shaakiruun maylka jeda نعم إلهي هذا كسي إن شكر إذا تو فرسما ذا نفتي ما يكون مدتا وحيابها إلهي سبحانه وتعالى نيم بناي أو مرك معنا نرولن يبين كقاضو مرك إن شاء الله تعالى إن لكفاء إذا يسدو ولا لنتيجة إنه ما هو تتك مسلمين تأ إن جهل يقولوا كسارو علم الشرع iyo maadiga intaba may waa dadka laku dhiso iskuulaada furun socdan macaahid walbarasho furun maraakisa furun macaahidu khadiija binti khuweylad ya furun meelo badan aa ka furan yihin iftiin badan iyo ififaalo badan oo walbarashada iyo dadka maanaa hamijo in korhan ka hay iyo tusiyaas arrintaas taase jazaakum allahu khayran maylanaa reer buurdhuun ladiisnatiim hadee fursadii in badan odayaalna noo codsada jiraan iyo dhammaan walgorodkii ganacsatadii codsadaayeen hadee may nasiiban waalataan faraci lamaad meeloleylka bilaaw fadeegda ya walaa dama in baanta agaasin an baanta kombyuutarada gado an baahan yihin roodad oo kale may lataa baabuura lanka talagala yaalka laka gaado waxyaabahaas oo dhan marka may la raay ma in baahan yihin diyaarin imkaaniyaad aan qodooda iyo hadba awoodda markaas wali lahaaya kiirinta tiyeeglo waa laha ka furi walka guulaysay alxamdulilah dad badan aan ha ku qalan jibiyeen megel iyo bilaan loo iyo ciyaal ee wala ka baradeena jiraan oo hadda shaqaysadahaayno maasha allah ilaahay barakaay dufcadii ama qaybtii labaad faraci labaadna mayba nasiiban waa dhatay buur dhuhonla maadaama holan bilaawnaay wala bilaawnaay ogda harantun hadda dhisnayd qaybtan yaro hadda laka darahay la dhisahay ma hor dhaambaan dhisnayd marka meeli hadda walka bilaawnaay bal holle in la dhammaystiro horlungwada taasa kole insha allahu taala wilaayada hadda gaadati meelo kale degmooyinka iyo deegaanada kale yoona insha allahu tacaala diyaaru mashruucaas sugaya in laku fuliyo dadkana kole wacyigelintaas in qaadadan lan diyaar garoowo laku faa'iidaysado intaasna kole insha allahu tacaala dardaarmaan may fursadan ka faa'iidaysadey xamlada ilaa rajar irshaad ulumma ilaa sabiili rashaad ha dhammaatay idaacadda ku dhugunsadaasan tanfiidkii iyo bilaawada haaye haddii ilaahay ogolaado marka maylanaa dadka lan hel saari dad goonaa ka shaqeeya waa jaran dadkaas marka in lala shaqeeyo laha dhawaayo insha allahu tacaala munkarka zuulintiisano dhan waajiba waajiba noo saaran ma munkarka in lala dagaalamo ilaahayana amari ya waltakum minkum ummatun yadcuuna ila alkhayr wayamuruuna bilmacruuf wayanowna cani lmunkar lan goonooha u munkar reebo ula araw majar dadka dhan may waa qof kasta muslim oo lagu faday shaqadaas maylana insha allahu tacaala aan diyaar garooway dadkaasna ila shaqeeyoy halinu ku faa'iidaysado insha allahu tacaala munkaraadkaas iyo waxyaabaha mukhaadaraadka iyo bacyaha iyo weli laisku reebi isan ogtiin walsin sheegay marka insha allahu tacaala shaqadii hayta bilaawda doonta haddii ilaahay ogolaado dadka muslimiinta maylana marlamaad kanagaane xoolo qofka muslimka may waa xoolo jeymiil oo ilaahay in ogolayn oo hoolasha in la itlaafiyo laku baabi'iyo ama laku guba usmana araga in usa geliy hoogaa marka mayla rahay mahaboon macnaha in aqla lawaalada la fiiriyo waxyaabaha la mamnuucay shareecada islaamka mana mamnuucday walna maslaxa dartiya laga mamnuucay muslimiintii marka ijtihaadeen fiiriyan dhibsho dheeftiyo lisbarbardhig yaana may ahaa dhibsho in badadi walaas oo kale marka may waa in lanka lugona hoolagaan anka khasaarina awlaaditana may la rahay inaad ilaalsata jazaakum allahu khayran taasaa ka gebagabaayaan wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
الماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسليما waa hagaag barnaamijkeenna faafareebka ayaan ku guda jirnaa wilaayadii islaamiga gado ayaa deegaano ka tirsan wilaayadaasi ka bilowday qaybinta sakada xoolaha nool deegaanka yaaqle oo hoos yimaada degmada ceelcadde ayaa laga qaybiyey sakada xoolaha nool oo dad fara badan ay ka faa'iidaysteen ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay waaliga gado sheekh luqmaan abu anas awalan ilaahay baan u mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaala ilaahaygiina siiyey nicmooyinka alla koobi taaniyan waxaan u mahad celinaynaa xarakatu shabaab almujaahidiin oo waxaa weyan ilaahay subxaanahu wa tacaala u dhiibay talada ummadda oo runtii ku tala gashay kooda waxaa weeyaan daciifka inay waxaa weeyaan kor u soo qaadaan kooda waxaa weeyaan taajirkeena ay maal ka qaadaan kooda waxaa weeyaan hantidiisa ay yar tahayna ay ku celiyaan ilaahaygi subxaanahu wa tacaala noo suurogeliyey ayaanu mahadinaynaa subxaanahu wa tacaala marka intaa kadib waxaan rabaa dhowr qodob inaan dul istaago hadduu ilaahayga awoodoola ogolaado subxaanahu wa tacaala guud ahaan xoolaha lagu qaybiyey dadka masaakiinta ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u nasiibay dadka muslimiinta ah ee masaakiinta waxaa weeye guud ahaan afar kun saddex boqol konton iyo saddex weeyaan xagga ariga waa afar kun saddex boqol konton iyo saddex waa dadka masaakiinta ee muslimiinta wixii gaaray geelo waa lix boqol konton iyo labo weeyaan tirada gaartay dadka masaakiinta ah inta la soo kubcinayo ugu talagaleen xarakata shabaab almujaahidiin inay soo kubciyo anfacayso waa ilaa lixdan qoys afartan iyo shan ka mida waa ari shan iyo toban ka midana waa geel qoysaskaas waxaa looga taragelay xarka su-aal mujaahidiin ay ugu taragashay inay soob kubcaan oo waxaa weeyaan maanta xoolahoodii mastawo fiican la gaarsiiyey berina waxaa laga rabaa insha allahu tacaala inay ka mid noqdaan dadka aqniyada ah ee ummadda ay ku xisaabtamayso oo maalkooda zakada ka bixinayo xaqii ilaahay kulahay ka bixinayo muslimiinta maalqabeenka ka mid noqonaya inay noqdaan loogu talagalay maalka wuxuu ka mid yahay waxyaalaha ilaahay subxaanahu wa tacaala nicmooyinku ilaahay ummadda siiyey waxayna u baahan tahay in la ilaaliyo waxaa laga ilaalin wax kasto oo mudiicaatii noqon karo maalka dayici karo ayaa laga ilaalin waxaa laga ilaalin in lagu bixiyo meel aanu munaasab ku ahayn waxaa laga ilaalin in la geeyo meel daaqiisa aan munaasab ku ahayn waa in la ilaaliyo maalka asaga aad ilaashato si uu wax kugu taro shacaa'irta la muujiyey iyo maalka la bixinayo waxaa isweydiin leh ma waxay ku timid arrin lasoo dhodhoobay oo cayaar ah waxay ku timid shuhado fara badan dhiiggooday ku timid dagaal bay ku timid acdaadii ilaahay loola xisaabtamay ku timid arrinkan kan ah ee shacaa'irta in la ooga ah oo salaaddii in la ooga ah oo midka waxaa weeye daciifka ah waxaa weeye hantida yar leh lasoo kubiciya ah wax kaloo kuma imaanaya ilaa jihaad buu ku imaanaya qodobka koowaad aan dadaarmayna waxay tahay inaan jihaadno jihaadkaana laga helaa ciziga waxaa weeyaan kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala munazalka oo la qabsado oo asaga lagu dagaalamo oo asaga loo dagaalamo oo cadowga laga hortago oo waxaa weeye kitaabka ilaahay loo nusreeyay waxay ku timaadaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala qolo uu ku cizeeyo waxaana kaloo ku timaado inay qolo ku dullowdo waa qolada la dagaalanta kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaanu idin dadaarmaynaa aljihaad fii sabiililah sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay dadkii ka faa'iidaystay qaybinta sakadaasi magacayga cabdisalaan axmed muxumed walaayada ceelcadde gobolka gedo yaaqla waxay isiiyeen shan neef oo geel waa sika ah kan allah barakeeyo ana allah ii barakeeyo shan neef oo geel ahaa la isiiyey xoolahaasaa la isiiyey waana ku mahadsan yihiin walaalaha muslimiinta gaalada allaha jibiyo gaalada allaha jibiyo cadowga islaamka allaha jibiyo diinta kor allah ka dhigo muslimiinta ilaahay kor ha ka dhigo kuwii bixiyey iyo kuwii ilahay idinkiisa ka soo qaaday iyo waxa dhan allah barakeeyo maalkooda allah u siyaadiye magacaygu xuseen maxamed aadan deegaankan jooga waa yaaqlo marka harakada shabaab gurigeyga ugu maaday shan neef oo geelaysiis oo sika ah maasha allah farxaddaydu waa aad shan neef oo geela liisiy anuu gurigeyga iska joogo waana dhaqaaleysanaya insha allah farxad weyn baan dareema waxaan joogaa deegaanka yaaqle oo degmada ceelcadda hoos taga balka waran maanta maxaa lagu siiyey waxaa la isiiyey shan neef oo geel ah alxamdulilah ilaahay lagu mahadiyey ilaahay baa isiiyey walaayada islaamkaana isiisay waxaan ugu ducaynayaa khayr iyo bishaare iyo wanaag ilaahay ibashuushu cadowgana alla ka qabta ilaahayna barakeeya saasaan ugu ducaynayaa maya waa qoolo laysii iyo kow weeye maasha allah waxaan u arkaa wanaag iyo mataqaanaa arrin liigu soo kobcin halad allaha jibiya ayagana kor allah ka dhiga axmed maxamed sheekh maxmed baa layidhi meeshan joogo waa yaaqlo waxaa weeye ari soddon iyo shan neef yaa la isiiyey alxamdulilah ilahay baa waan gartayaa ku siiyey waxaa isiiyey muslimiinta harakada al-shabaab mujaahidiinta yaa isiisay waan u hambaliyaynaa iyagana khayr baan u rajaynayaa gaaladana allah ka jibiye cadowgana allah naga gaalada waxaan ku baraya ilaahay ha jibiye cadowga ilaahay ha jibiye cadowga allah ha jibiye kulligan annaga kii shacab iyo kii harakada ka midba waan dagaalamaynaa insha allahu haddii ilaah yidhaa waan dagaalamaynaa cadowgana allah ha jibiye bismillaahi raxmaan raxiim anoo gobolka gada jooga deegaanka yaaqla soddon iyo shan ari ay walaalaha islaamka oo sakawaadka ay ii siiyeen waana ku mahadsan yihiin waxaan ugu dayanaa gaalada allaha jiba muslimiinta kor allah u qaado soddon iyo shan sanadeyd aad bay u faraxsantah waa ku faraxsantah aykan walaalaha naga kor allah ka dhifalinaya ilaahay dartiis hadda markiin isiina waa faaraxayba gaalada allaha jibi kugac gadaal u jaba allah ka dhigo dubad xasan cumar oo jooga deegaanka yaaqla
ka waran maanta maxaa lagu siiyey waxaa la siiyey soddon iyo shan neef oo ari ah oo xarakada shabaab ayay siisay oo sakadii masaakiinta loo qaybinay dadki ahay ilaahay baa ku mahadsan xarakadana arrintaas iyada way ku mahadsan tahay ilahay waxaan ka baryaa inaas ilaahay guul siiyo cadowgeeda alla jibiye oo ah maxamed aadan maxamed oo ku sugan meesha la yidhaahda yaaqlo oona hoos taga degmada ceelcadda walaalaha islaamka oo meeshaan joogo oo saaki wax hadda sida farxadda leh wax ugu qaybinaya ayaa ku mahadsan walaayada islaamka oo meeshaan hadda noogu imaaday oo meel walba ka timid waan u mahad celinaynaa aad oo weyn waa ku mahadsan yihiin saakay annaga oo xoolo saakayna la siiyey awal horena faqiireyneen haddana taajiriin noqonnay oo laigu wareejiyey xoolo soddon iyo shan neef oo ari ah laigu wareejiyey oo ariga sakada ah oo ku saabsan haddee masaakiin yaan ahayn haddana waxaa noqonnay taajiriin ilaahay baa ku mahadsan
الماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag barnaamijkeennii faafareebkana caawo wanaga intaa
أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة